Nacional Abierta, pasar por el producto, y siempre están al entrevista, preguntando, que siempre están las entrevistas. Preguntar. Uno digo, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana, Mariana. Baadeen reerna sidilaga la dileeyo saasa iibiya la keleeyo marka oo dhaqankayna saasa dhaqanna kaasana dhaqan ma nagado geedka may ogaadaa saamaa in xamar iyo faydowma inas yaraana laba boqol iyo afartan iyo todoba kilomitr inas yaraan gibrogan yar yar ayaa digtaarda kahaysade tuuta dabo kasudoohay meel kale ingeede militariga may ay ma aragtay gibrogaasna unuu dhalnay meel magaajaneenga ay hakiin heri qudur qudur geeka ma ma aragtay kulligeen markii reegunle rameylin ku qoyn dhulkaas ahay dhulka wali wareegohay dad kale baa suuq aadahay wana ku tabi had qudur geeka baaburti hambatay oo beledweyne laha ku diri soddon iyo lama baabur ahaya soddon iyo lamaadi baabur lamaadi baabura boqortay soddon kuwa gubide marka masalada akhyaaradna saynad xaaji cali baxtara markii oo kolsa hooyada horarkii waraabaha la raaya maha kubatay harar jidka kookii dhulka helay kolka bugsaday baadeen sida bilooda mayla ka toltolaaye hargeysa markii hargeysa heella mayla ka qaaday ma arkay guursi baan lahaa guusha qaaday guri barwaaqo dadku gaaray garan mahaya huma angeystay geeri doortay maanta anko una geeridiin haddii u geeridiin ini baabutaan la gulo waraahin indhaleen la gulo haddii u geeri ogolaan ma aragtay boqol iibihidan boqol iibihidan kun oo dollar yalla ka bixiya arare majarta layda waa leeyahay abgaalaa lahayn karin ma aragtay intaasay dheh haddii joogay dahaba elisiona ma aragtay kuweela eh nin ama taasay dheh haddii guriga la hayga bamba intaanka la haysiday taas oo magida la haysiday ilaahay khayr siya la go'maday qof bangle raay iyo nasab iyo ilaahay leey sawaaj ha maarakay ibid jameelin ka soo bi subaxdi aan in kooy war waan ilaahay horti ka faqay jide aan aan jaale waxaan maarakay kala waxaan ka baxay lacagta ka qaaday aaraare maalintii qofna ilga dilaa lixdan mid aan aanatay kumada aaneen meel kala ma baahay war balaayin lasoo diray waaa waxaan laleeyahay ma aragtay niman balaaye wey nimankaan oo la dhahay ma aragtay aaraareeda wax masiibo ah ninkii waadii marka haddii madda alesa oo walka dhamadaas ini adugu dadkaa dhamadka adagiyeysa geedas wal inka qooy wal kasta wal isuubi aniga oo baydhabo markii oo lafalay baydhabo baydhaboagal ilaahay naxariistiisana alla siya shaadidiisiyo shaqaagumidoodiyo xaabsada alla naxariista kulligood inti roogeen etoobiya yaxa galli wadaqu may erna qarina may erna ani masabay hindi ani markii oo ma aragtay igoy baydhabo nimankii oo leedahay may leedahay nabarkusoo xiisa markisiyaan iyayo wareemahay baydhabayoodi maxaa la yidhaha qalilow waxaa la sheegahay dalka inaad doogii le qabsatay oo waxba joogi oo lacag ka qabta isagiya horta la su-aalay waxa la yidhi etoobiya qabsatay maxaa caddaynaya la yidhi oo maaragtay oo ka ka qaadahay waxa la yidhi maxaa caddaynaya inay etoobiya qabsatay baydhabo waxa waa non commental xidmadii qabsa hadda baydhabo ku noqonaysina la yidhi non comment ciidankaada xaggee ku sugan yahay non comment walaa ku wareegsadii aw qalan laylankooy qalinluhu mar horaaba meeshii idinkaad joogteen oo oo ma aragtay todoba maalmood hor baa la qabsaday haddana dalkaan idinka arare qabsatay aad leedihiin maxaa ka jira waxaan idhi intuu lasu u seexday isagaa yaqaane meelo la raw meelo la raw hudura hudura ha bogsanay ethoobiyan ayla jartay todoba baabur oo sui afarba suulayna ha bogsanay ethoobiyan ayla jartay qasa dheera ha bogsanay ethoobiyan ayla jartay lageeka may dhibaato walaalobe etoobiya yoo markhaati eh laakiin may dhibaatay raxweyn baa baaburtiina qabsatay dhibka haysa maahin markhaati may ahay inaan yoo markhaati ethoobiyan koy marka
haddana dadka saa soo beedta dadka araareeda aragday aas aasyaalka hay dad badan aan tukroog lamba sudoo taawiye maadaama arare baa dhul baa hadla roogi lamba meelus roog walaala ka soo bi haddii aan yaa iska day arare xilligii ay diidantaha gali iyo dadka banaankan rooren meelo dagaalo badan a dhidhi wali jartay isqaabayneen wal dheeraw oo yalla suubii meelo jafay eemid dheeraw yalla niiska kooy aanara meela lak aas aasiya dad koraan walka bilaaway wali meela laka magacaaway efi eemid dura eemid meela dheeraw wali laka bilaaway magaaga walhaka bi kaliya ciidamayaala laka magacaaway wali taliyaha guud ee ciidamada aararelin magacaaway allan naariisada korneel xasan maxamed nuur shaati gaduud iyo taliyaha ciidanka wali leenka magacaaway jafay ya leenka magacaaway meelana aragday wali la sheenay oo kelmado badan allaha qaadadi magaaga aararee wali alifay biyey professor herowlan la raw reer digil eh tumi eh yaa bi magaagas walqaadi meel oo ilan walhooba laka dhawaaqa reaction amba dadka kii la dagaalamo walaha kii nagaan amba ha ka ataagaan meel laka difaca koro madi hata oo ciidan roogi wali jartay khudura ciidamo badan roogan meela limbahi lanki taariikhdaha tuusan lanku alilaylon leeraw ciidan baa riyo goob roogahay mada oo isugili dilaw meeli laka dili hudura hayti galab isugu la dilaay galab kumariid yalla bii magaaga hoteelku awley maadirow laanto widaadolera hataba huduroogdo yalla ka bii magaaga seediida haraf waliha alifay professor herow lan wali ka dhawaaqay shaata gaduud horta taariikhda saasan qoroda labaatan ilaa madii bali lama i tobnaad alla ka dhawaaqay aarare tuma in shantii octoobarna magaaga aragday ururka yaa taliya ciidamayallahan dhis taliyin korey shaata gaduud alla ka waali oo guud taliyaha qiibta baydhabo wali lakawaalay eedin samow taliyaha qiibta bakool wali lakawaalay maxamed cabdi tool sadiidaas laga meelalaha ka magacaawi ururka aararee qaab urureedkuusan dhisinyi wali laha ka dhisay ardis hababa madii shirki liimbahi aragday soodare liimbahi un oo ururnaana adlagnaareysa laanka la eraw zoobisayna urur hubaysan oo s d m kumad au guraayan ununa ku madax banaanna guraan iyo shirki soodare limbay sadiidi lang oo guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo ku-xigeenka lamaad aragday nagdi iyo shirkaasnin kubahi markan titol iyo shirki ka galan madiyo waayan ya meelo walayo hakama magacaaween guddiga fulinta boobsin ya meelo ka suubiyan guddoomiye shaadgadudaninga lambalanka kale magacaaway sadiidi laisma magacaawaseena unub erjarni lambalanka kale magacaaway shaati gaduud lamaadi lijeria waleerana guddoomininat ay aan madow adiin ku-xigeenat adiin waleerta ku-xigeenka lamaad haabsada shirkii soodare ya titolkaas arade laka dhis taariikhda aarareye araday lahaan dhisi gaabka hayti jiilka macnaha gadaal ha ku kahay oon ogaayna sidan ogaado jafayta tali ciidamayaalka laka dhisi octoobar tomin shantiya lamadii kun sagaalun iyo shantiya hayti beli lama i tobanaad labaat ilaa madian hudura lakaga dhawaaqi kelmadoogaas oo araday aarareede ururkana ada lamadii kun tuman iyo lamadii kun sagaalun iyo todobadii beli koowaad beli lamaad meelaha sirki soodara taariikhdi hay ya magaaga guddoomiye guddoomiye ku-xigeen guddi fulin habkaasaa laka dhisi qaabka aararelin dhisi dankii kale kolley taariikhlaha wallay kureer maamase qaabkaas ahay executive committeega amba guddiga arada golaha fulinta soddon ili qof ahaayen golaha dhahay wali haayana boqol iyo labaatan i wala jaraan haayen taroodi aan hata arada masaxa kor arare qaabkaasaa dhismadii hayti taliya ciidamayaala la hayti runtii taariikhoga haddaay xildhibaanka intaa ka taabadaay una madinana qobsadi dad badan yaantaninka kooy aydiila hogaamiyaay aydii dadki lijari wali kumadahaayay hata oo taariikhda isu sheegay lankomaata laslin biyey maxamed maxamed faraj jamcaal leeraw marka dambeyn baarlamaanka madiniska koynay baarlamaankana ka jara maama ka jaraan dadka eryaa kumadahayaan tusaalahaan baydhow boodiya intee wali ka dilay afartan qof ageey ku dilay awlaadii balaanleed xoolo le digir mereflow dawladda la sheegaa digir mereflow hadda ka hor siyeetu siyeedkii yaa kolko ilaahay naxariisa dadkii dhimadeene maalac sodog maal carab bilow oo maalweynahay iyo anoo siibdikahaye tiilo kukooya maxamed iska saani maxamed siyaadaan saani maanta mudin sana waarnay mayka dhiidi digiliisa dhulshay inii ogaaden iyo mahay dhulbahatay lahaa magaco maa digiliisa aqoon-yahan lahayne maa digiliisa walda saraakiin lahayne waa mada orday ma lankii gaashaanla sarahay maxamed nuur oo hareenka hay lahaa magaca waay xudur gaaska toddobaad maxamed nuur jira lahaa magaca waay mahay guweertooraha cabdullaahi cabdi oo suuna arday taliha qaybta lahaa magaca waay maxamed saad ashiba ka jartay sian aan lahay mahay dadku isku aaminsan bahweyntiyaa hilmaamiya wdoan ku sheegi weyda bahweynta bahweynta may macnaa sheegaan dal dadkii dal i dadbal haysadi yaa hilmaamiya marka nimanyow digid mirisoobeenin wayba waa ha dawladda la sheegaa u nugu haddanana walla ninka ogolyo habayaraata manarago aaraare saabtan dhalata way haytay madi dawladdii eeda haytay burburti oon walbanka la hayna laakiin amni hoosena walaa dadka amniya haysadeen laakiin maamulka walbanka la hayn madi ay burburtay yaana haniijeesidii ini beeroogan la dhaco inay barteen la dhaco inay badeen la dhaco yaa la hanjeesidii madaasa aaraare ka ti walaan halisku heeryadu halisku halisku gediyo laafi meel kastaba deerto afar sano ku bacdi wayba ilaahayni guulaysiyey inay gobolladii teen gedo jubbada dhexe jubbada hoose bay bakool shabeellaha hoose maahina inta kale inay arday gacantay ka jirta luuq unu ku taliyaani baadheer unu ku taliyaani saako unu ku taliyaani baalo unu ku taliyaani ya jilib dadaha ka dhisni yani maamulha ka dhisni walnin talladay marka way dhaatay nimanku sida haddii ka socdaan dhulku qabsadaan dawladda soomaaliya loola taallo waale madaasaa qaybi oo xukunka niisuubi haatow wal dagaalami wal dadaali dhulkii dibaalhan qobodi madii dhulkii la qobodi ambagaati shirkiliin bahaay ka ununinitir tiraw haay mahayna ka oo soomaaliya ka danaya mahayna yacni soomaalida kala liinka danaya ma unuma liinka danayaan waayo way dharay nimanku waxaa socdaan shabeellaha hoos qabado gacanta ka dhakaan bes waay niman yow taariikhaas isugu ee waybaa la faday sida daayta guuraan sheegaayo waaha dadka aqoon-yahanada idin qoranaa la faday taariikha hadda may teegin geeka may teegin geeka way latina aaraale walaa yani faa'iido ka sheegta wayba waa soomaaliya inay walla qiibsato yaa sheelti inay afarta beelood oon kagu wiin inay walla la qiibsado dawladda wayba kumaaskumaasahe baarlamaanka baarlamaanka waa saldhigga dawladda waay baarlamaankii lixdo iyo koow yaa qabiil kasta baleeyey wasiirada golaha wasiirada minshanshan waa la leeyey ku-xogeenada saasoo kale walaa kale kaabeesha dawladda la rey iyowaa arday lankii baddaas yani taliska haaya yaa isku leh iyowaa siusan dhaqama hadda mayli leeyi war haddii unu safaaradahi indiidni agaasimaasha indiidni militarigii maamulkii ciidamada qalabkiisa liindiidi seelaka dhaafsiiye baarlamaankan iyo golaha wasiirada oo yani iyo wala qiibsado hawi daaro seelaka dhaafsiiye waay shirarka inta la kashiroo haayo walaa amni amni lagoy amni malan jeedo wala malan jeedo way la faday lama kuwii labaatanka inii yani digili miralaha ka reeba ilaa labaatan xildhibaan mase soddon xildhibaan dadka kalena kiiba toddobaatan siyatun qaadado madii lixdo gobol la dhisaay nqayliyaani dadka lixdo gobol nqayliyaay iyo dadka sidiido gobol nqayliyaay dhibkii shalay yaalay geekaa la ogaadi doona shalay inta weyban iska kooyay maahay maamuladii gobollada iyo madaxdii qaranka lama maamul goboleed hawiyu lama maamul goboleed daaroodo gobolka banaadir hawiyu unu digirsa mayleda marka waaya hal gobola lane halka gobol yirsin yirsin hanuun arday dadaan hunhaan intuuna hanuu aamay bakool walaha qaade shan degmi haytay saddex degmi kale in jarneelka abuuray shabeellaha hoos arago haytan bay nafsitiye inuu alaqaabi walahi mihiratumiyi niyo un waaba soconneehe aadan baariyo kaar allah siiya walaas hadisu ciiloodahay waybuaha dhibkii isuhamari rafaasi isuhamari wala isuhan dhimidaayo iyo xindhuxumada geerka hortiisa yaalla iyo waasu ciiloodahay inigeeka dhulkii keensaas la waal sabe waay marka unu sabe inta tagta fadhiida iyo intayga kala noomaqoya sawe namaya wali baahya aaraare ma dil abuuray dhiba ling abuuri dhibkii geeka yaala kii geeka aaraare kaan kuxuna ya sida cadow ahayd digil maslu cadowgo kan hordhaamana haay siday aaraare ling abuuri ahayd cadowga lamaad haanoo diinta islaamka ha ka gabadeen diinna an wadna walna an ka ogayna oo digil madmin ay lahandiri war gedi tangay baabuurkan socda mal roojiyaw gobollada baabuurka xamarku baha way maree jowhara maree balcada maree mehare jallafte maree bulburte maree ilaa kuka bixidaan bahe ma la hadalo keintahan baha maha lama kala wareega layi kala wareego soonahan wayba waa haleego waay kala wareego kala soonahan kala waay mar hadhaqa ha kor ciidamadii qalabka sidaas oga laleeyay tuutaa la wada tuuta walaa wada kulle ma
in sano kasta xasuusiyaan oo farallonku ku ban golaha aqoonyaana un o daalagna tabarnahayta oo waaba noogni marka sano kasta sano kasta kharasha ka bahe leen xuse wala ka bahe juhdi la geliye taariikh badan dadana haniis aruuriye way garab ku helnay xubnoogi aarare oo dawladdii ha ku naqdi oo ku mid ay xildhibaan guuraaw guddoomiyihii gobolka qalinleh iyo dad badan oo maaragna hataa intaanan ka arag wahayno badan ha garab un ku helnay in xuskaasna la geliyaan way aniga biiray hatana walaalkayna idriis cabdisakhtar oo sanadkii hore sanadkii kusii horeytay saddex sana sanadkun saddex sana ninka ay in maaragna xafladii sanad guuridii in la xuso xuskaas la geliyahay markan may horseeday wakti kasta in risaaladaas hasiin gudbiina xus kasta una geliyaanona ma aragaana dhallinyaro heelan oo leh sida walaalayna geeka ariitay jamiilo an hadali oo gala ma aragna xus kasta la geliyow dad leh war walaawan uni la wareegana leh ma arag marka geeka may farxad iyan ahaa markii laha ku hadala taariikh ugun dhan in walaalayna jamiilo iyo taro ama gabartayb jamiilo iyo taro waa in walaagayna la wareegna markun sacadun hatalo ku bilaawo way iclaamiyaane haddii un ana golihi aqoon-yahanada in una ku wareejina xuski sanad guurida aarare sanadka dambe jamiilo inta una ku wareejin abanqaabidiya iyo xasuusintiya iyo ilaa jiilki dambe sida taa in camal madag an ku idaata in iyo jiilki dambe deertida mas-uuliyadaas adig inta kiila halmaalo oo jiilka islaad anfikiraas anfikiraw yak wareejin iyo sanadka dambe qabla uneena inti una noolna garab inti una siina hasan xasuusina taariikoogi iyo walaagi lahamari hasan xasuusina taasa diyaaran ena inti una noolna tan kala yarka inta ku hadalaay oo adiikay oo aawkay maaragna mala xusneed aawkay shalay galantay ani ka qori aniga lanta ku qori liiska la qori ka jara xafiiska gudaasheela ha qori dadka magaasho la haweeree ka jara taas way ku ambaqaadane jamiilina madow ku saarane liisiski dadka dhamadi oo haliyayaalki hakiin aruuriyaana sida lagu dhawaaji in una magayaalsho hardhanaadan taali iyo qaasan eta oo shaqadiyan una galo doonno waana siin kula wadaaga doonno nan kasta halgankan ku qayb gali in magaashay la xasuusiniyo han gudbiyoy hadda ku bacd way mas-uulku ee jamiili mas-uulku eh han gudbiyoy walaagi unahaynon iyo han gudbiyaana in magayaalkaas la aruuriyo meel magaasho ka hardhinye oo ummado jiilka dembe ku fiirsado doonto nan kasta magaashay oo aarare ha ka dagaalami in maaragna maagta magaashay meel la ka harar taasna maaragna ballansha qaada tan kala higto runtii geyk walaa inta laku sheega walahay dad iigsho anin hobe an aarare hubman qaadna laakiin fikirkay iyo shaksiyaday iyo dadnimaday kulli aarareela jirta dibiday jireen ma roogna wadanka inta intullika dagaalamaya dibiday jireen weli khaasatan qabiilka ana ku dhaladi qabiil dagaalamaya aararee ka jari mahal qof maku jar markaan antukoy fikirka iyo qabeen qabiilka ayaa ku horjeesadeen fikirka aararee qabto ilaa hata ka shaqeeyo haya marka taas taas ma idaayase nanka ma ma walba ma kubshan deeda ku koy walba libow shilees ma libow lema ma ciidan kala deer ana ana nan qabyaaladiis tamii qabyaaladiis tamii kasoidas nan qabiil miyan way faday والكس غبير لن اندفع والكسان غبير لن هقام ولا مبدأ لك هقام ومبدأ لن اندفع تتكون عسى انتفر دي وحب بدها جمي حنين قمدي حنين رفع دي وين نومديين حق دور احترام النومديين حتى مركي وتسرني إنه نكأفنقنا أما إنه ما في ريان هذا هذا الواجب مني oo isan kasaasan macnaha macnaa damiir damiirtenka jar shaksi damiir leh oo isan waayo wali waha wal kala iska dhaaf dadki aararee nankaha miinka in dhafarohay magaaladon inka dhafarohay wa ii leey xaquuqa ii leey ixtiraama ii leey nanka askariga eh tuutaanka jar hatuwaako ixtiraaman ii leey sharafan ii leey ki usanayn sharafna halka hadguduwe ki maataleese bulshadu waa maarna soxon halka xadgudaya kaas laakiin nanka in hamiinki min adaas jiirto iifad usiina maarna roobka keenka qobado haayo keebla yururke waynii lee ixtiraamanii lee dadku maynii leeyin marku ixtiraamanii leeyin marka una lahadalaan hata madagaay nanti kor nanka qaadname waayo wa dadka dhiig shoneen hori waay dadki wali u ahaa naftiyo biimay waay in maaragne mahaytu wakti kasta may madaga in ku gohaane wakti kasta madagay ka jare markali in ku sheekoy xudur dhatiye dhalinyaro sin dagaalamaasi munduligo galle munduligii liska heerare lala dagaalame rasaasti ku dhamaate habahal eri has dhiiba has dhiibi waayeen si kasta lawaali mankin hoosa ku qataardeen in dablaka daara munduligii nanka ogtiin ho kordhiyey maaragne dabdeer oo dabka dabki deer wal ka tahay habe in iyo meelo ka mushan damiirka iyo dadnimadii cadowsha on iska dhiiban diidadiis i sharaftiyo ummadun sharafti ee lati ilaaliyawshe in munduleegas dhatiska dhamdhadnadan bas urnan era hogaamiyaha leere marka dhalinyartaas in meelo ka dhimata taas may daliilin eta shaksiyada reewaneed shaksiyada digli mirafla waliya eta waay taariikho la qoraw inay ka jarto waay bugaagta la qoraw inay ka jarto waay in ada in iska dhiibana cadowga markas in iska dhiibana ya meelo ku muuqato meelo may ku muuqatee dadnimada i ada wali eta ya sheegas dhalinyartaas may ku turjuntay wala una ena ya ku turjuntay ma ku turjumna cobse eh ama ka oo banaanka hambata ama lika dile mahayn markay hooba habaha la dil iyo gudaa ka jara dhimada kay sharaf badan kan usoo gudaa ka jara dabka ka dhimadaa sharaf leh cadowga madaasa quus dabbay naga doorteen dabbay naga doorta waa kay dhigo isooyinka dadka in roogeeso laakiin ana wale waa fakri ku qaaday cizi ku qaaday kasoyte may ku qaaday dadnimo ku qaaday in ana qof kasta oo adduunyadan ku rooga in aanan la horsteeda afkay galantay la galo ku qaadi waayo wali waha walay ha suubiyan aragen wal iyo kulliyidan inta ana suubiyme marka wala laha mari taariikhdaasu wala geeka hatu ku sheekoyna taariikhdaasu qodobkaas araree meelama aragnay ma